subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom waa khamiis saddex iyo tobanka bisha maarj sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo si rasmi ah u daafurtay sharciga aqoonsiga qaxootiga magangelidoonka ajnebiga ah iyo barakacayaasha kaasoo ilaalin doona xuquuqda dadkaasi maanta dalkeenni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dadaalada ay somalilan ugu jirto hubka dhigista maleeshiya beeleedyada ku jira gobolka sanaag kuwaas oo ku lug yeeshay colaado beelo u dhexeeya oo halkaasi ka dhacay falanqayn ku saabsan ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka horumaray ee g ayaa la filayaa inay isugu yimaadaan wadahadallo socon doona maalmo dhowr ah kuwaasoo ka dhici doona magaalada cubeg ee dalka canada kulamadaasi waxay diiradda saari doonaan soo afjaridda dagaalka ruushka iyo ukrein iyo taageerada ukrein oo saddex sano dagaal kula jirta ruushka wadahadalladan ayaa yimi kadib markii maraykanka uu dib u bilaabay wadaagga sirdoonka iyo taageerada militari ee uu siiyey ukrain kadib markii saraakiil sarsare oo labada dal ka kala socday ay ku kulmeen magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya kadib wadahadallo socday ku dhowaad siddeed saacadood ukrain ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ogolaato soo jeedinta maraykanka ee xabad joojin kumeel gaar ah oo soddon maalmood soconaysa taasoo u baahan in ruushka uu ogolaado xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa wariyaasha u sheegay arbacadii in maraykanka uu samayn doono meelo kala duwan oo oo lagala soo xiriiro marka laga hadlayo ruushka si loo qiimeeyo doonistiisa ku aadan heshiiska nabadda xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii sheegay inuu bilaabayo dib u eegis qoto dheer oo lagu sameynayo hay-adaha caalamiga ah si kor loogu qaado waxtarkeeda loona dhimo qarashka ku baxa xilli ay la kulmayso xaalad dhaqaale oo sii xumaynaya xaalad dhaqaale oo sii xumaanaysa wuxuu sheegay in hindisahan oo loo bixiyey umbo maadaama qaramada midoobay ay sanadkan u dabaaldegayso sanad guuradeedii siddeetanaad uu doonayo inuu ballaariyo islamarkaana uu dardargeliyo dib u habeyntii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sanadkii laba kun toddobiyo tobankii si hay-adda ay u noqoto mid intii hore ka faa'iida badan kana qarash yar xogayaha guud ma sheegin faahfaahin ku saabsan inta lacag ah ee qorshihiisa badbaadin kara ama inta shaqo ee la dhimi karo balse wuxuu xusay inuu si deg deg ah hawshan u bilaabi doono gaar ahaan meelaha uu awoodda u leeyahay halka arrimo kale oo u baahan go-aanka gaarista uu boqol saddex iyo sagaashanka dal ee xubnaha ka ah u gudbin doono si ay u eegaan hindisahan waxaa hormuud ka noqon doona guddi ka kooban afar xubnood oo ka tirsan qaramada midoobay guteres wuxuu si cad u sheegay in guddigaasi uusan noqon doonin mid la mid ah dooge oo ah waaxda uu elon mask hogaaminayo ee maraykanka oo iyadu ka shaqaysa waxtarka ay hay-adaha dowladda maraykanka leeyihiin taasoo shaqadii ka fariisiisay kumanaan shaqaale oo dowladeed dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmi ah u daahfurtay xeerka qaxootiga iyo magangelyadoonka oo loogu talagalay in lagu maareeyo arrimaha dadka qaxootiga ah iyo barakacayaasha ee ku sugan gudaha soomaaliya daafurka xeerkan ayaa ka dhacay xarunta hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee magaalada muqdisho sharcigan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inuu muhiim u yahay xaqiijinta xuquuqda dadka qaxootiga ah magangelyadoonka ajnebiga ah iyo barakacyaasha wuxuu yimi kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey si loo ilaaliyo xuquuqda dadkaasi soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in xeerkan uu qaxootiga siinayo fursad ay ku helaan aqoonsi rasmi ah xuquuq ay ugu noolaan karaan gudaha soomaaliya iyo sidoo kale ogolaansho shaqo xeerkan ayaa wuxuu meesha ka saarayaa aqoonsiyadii warqadaha ahaa ee la siin jiray qaxootiga ajnebiga ah iyadoo wixii hadda ka dambeeya ay heli doonaan kaararka rasmiga ah ee qaxootinimada loogu aqoonsanayo si la mid ah dalalka caalamka kuwa laga qaato oo kale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed xuseen cilmi oo faahfaahin ka bixiyey muhiimadda xeerkan ayaa sheegay in hay-adda ay diyaar u tahay hirgelinta sharcigan oo uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya aqoonsigu waa astaanta iyo heybadda qofka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo inuu yahay hebel ama heblaayo sababtoo ah waxaa iswaafaqayaa muuqaalka qofka magaca iyo musawirka intaba waana caddaynta caddayn karta qof islamarkaana sugi karta saxnaanshaha sheegashada shakhsigaas dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maygelidoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maygelidoonka ku sugan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaa ogeed hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo maygelidoonka sidoo kale waxaan diyaar u nahay dardargelinta iyo taakuleynta bulshada maganta u ah dadka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku nool taakulantaas waxaa koob ka ah arrinta aan maanta halkan u fadhino ee ah daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga sugan dalkeenna mudane amarweyun mar kale waxaan iiga mahadcelinayaa aqbalaadda aad soo aqbasheen kuwanka maanta lagu cadeynayo in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fuliso heshiisyo caalami ah oo aan xubin ka nahay sida refugee confession kaasoo xitaa qodobkiisa labaataniyo sideedaad
soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo muddo dheer hareeyey ayaa hadda magangelyo siinaysa qaxooti ajnebi ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali yuusuf cali xoosh oo goobjoog ahaa goobta kaararka aqoonsiga lagu siiyey qaxootiga ajnebiga ayaa bogaadiyey sharciga wuxuu sheegay in soomaaliya oo dad ay u soo magangeli doontaan ay muujinayso soo hagaagista dalka runtii waa fursad wanaagsan waan ku bogaadinayo hay-adda iyo tallaabadaa qaaday runtiina muhiim u ah dadka muxuu ahaa magangelyadoonka iyo dadka qaxootiga ah dhinac kastaba ama dhinanka amniga ha noqoto ama dhaqdhaqaaqa ha noqoto ama aqoonsiga oo garanaysaayo dee uu goobo badan ku mari karayo ha noqoto waa fursad maanta dalkeenni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay ummadda kalena waxtar bay u tahay oo inoo soo haajidhin mar labaad waxaan bogaadinayaa hay-adda qaxootiga qaranka iyo magangelyadoonka iyo barakacayaasha inay muxuu ahaa doorkan maanta ay qaadatay inuu yahay muxuu ahaa tallaabo wanaagsan waa ku bogaadinayaa waxaana ka rajaynayaa tallaabooyin kale oo aan horey u jirin oo dadka waxtar u noqon kara hay-addana kor u qaadi kara inay ku tallaabsadaan xeerkan aqoonsiga qaxootiga iyo ilaalinta magangelyadoonayaasha ajnebiga ah ayaa muddo soo jiitamayey waxaana ugu dambeyntii ansixiyey golaha baarlamaanka ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali aw cabdi ayaa dhowaanahan ku sugnaa gobolka sanaag si uu xal ugu helo maleeshiya beeleedyo hubaysan oo deegaankaasi ku dagaalamay madaxweyne ku-xigeenkii odayaasha dhaqanka ay ugu dambeyn u suura gashay inay hubka ka dhigaan kooxihii hubaysnaa sida uu warbixintan ku eegaayo wariyaha v o eda ee hargeysa xamse cali jeesto madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xukuumaddiisa cusub ayaa dadaal nabadeed ka wada gobollada bariga oo muddooyinkan u dambeeyey ay ka socdeen colaad u dhaxaysa beelaha wadadega gobolladaasi madaxweyne cirro ayaa hore u magacaabay guddi nabadgelyo oo u xil saaran sidii colaadahaasi loo soo gebagabayn lahaa sidoo kale iyona geestooda madax dhaqameed ka socday deegaanada soomaalida etoobiya oo dhankooda dhexda u xidhay sidii ay nabad waarta uga dhalin lahaayeen colaadahan ka aloosan deegaanada bariga aqoon-yahanada ku xeeldheer siyaasadda iyo nabad ayaa geestooda sheegay inay qabaan rajo ah in laga midho dhaliyo nabadeynta ay xukuumaddu ka wado gobolladaasi aqoon-yahan mustafa baaruud oo shahaadada ah saree b h d da ka diyaariyey cilmiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa tilmaamay in xukuumaddan cusube ay u muuqato mid ay ka go-an tahay inay nabadayso gobolladaasi dowladdu inay saa u shaqaysa ku mahadsan tahay ciidamada la qarameyna runtii way ku mahadsan tahay in dib loo soo celiyo kalsooniyii shacabka doodii isku qabayna waa arrin muhiima wadahadalka ugu weyne meesha yaalla waa laba arrimood kusoo ururaya mid waa mid dhaqan oo waatiiska qabaa'ilka soomaaliyeed ee dhinacyada isku haya mid waa mid siyaasiya oo ah arrinta soomaalilanimadan marka labadaba hore laga wada hadlo ilaa horta inagoo nabad ah aynu wada hadallo haddama gaadhno waayo tan dambe lafteeda nabadda ajaan goynaysa in dadku kala ra'yi noqdaan oo sanduuqa ku muujiya lafteeda nabad u baahan u baahan kalsooni u baahan u baahan qof wey si xor ah oo xor iyo xalaala uu dhiibto codkiisa hadduu somaliland rabo iyo haddana somaliland rabiba arrinta labaad waxa weeye xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweynuhu madaxweyne cabdiraxmaan cabdilaa ciro waxay ka muujisay ka go-naansho ka duwan xukuumaddiisa sida ka horreysay ee madaxweyne muuse oo ah in madaxweyne ku-xigeenkii isagu fadhiisto bariga isagu uu halkaa dee ka howlgalo isagu uu dadkii dhex galo isagu uu taas waxay sheegaysaa in ay tahay ka go-naansho heerkeeda aad u sarreeyo oo aad wadin xilli hore la soo sameeyey oo xilli madaxweyne ku-xigeenka hore ee dahri aan kaahin marka noqo madaxweynuhuna arrinta uu isna qayb ka ahaa oo uu soo galay geesta kale xukuumadda somalilan ayaa qaybo ka mid ah beelihii ku dagaalamayay gobolladaasi ka wada hubka dhigis iyo in ay maleeshiya beeleedkeeda ku darto ciidanka somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi oo muddooyinkan u dambeeyey ku sugnaa gobolka sanaag ayaa beelihii u horreeyey kala wareegay hub iyo gaadiid ciidan in joogto ceerigaabiya in ka maqanba iyo gobolka in joogto in ka maqanba daliya dibad waxaan leenahay ilaahay idankii aan u dhaqaaqno gogoshii way taallaa madaxweynuhu waa fidiyey anna waan kala bixiyey marka waxaan leenahay ha lagu soo hirto oo ha layskugu yimaado oo walaalnimadii ha la soo celiyo oo nabadgelyada ceerigaabiya gobolka sanaag ka shaqayno waa gobol baaxad leh waa gobol ilaahay khayraad ku manaystay jiritaanka gobolka iyo horumarkiisu wuxuu ka mid yahay jiritaanka somalilan ilahay waxaan ka rajaynaynaa in dadkii ku wada noolaa gobolka iyo magaalada ceerigaababa in ilaahay qalbigooga isku soo dhoweeyo wixii dhib dhacayna ay iska ilaawaan waa dhacday intii ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna allah caafiyo inta kalena waxaan leenahay nabadda ceerigaabo aan ka wada shaqayno reerka maanta intii u dambaysay gaadiidkii halkan keenayna aad iyo aad baanad u mahadsan tihiin in ciidamada qaranku la wareegeen difaaca dalka janarkiina waa kaa inaag jooga iyo saraakiisha kaleba iyagaa la wareegay isagaa mas-uulka ah gaadiidkaana isagaa la wareegay ciidankii kalena isagaa la wareegay furihii isagaan u dhiibnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in nabadgelyadii ceerigaabo ay soo noqoto geestooda madax dhaqameed uu hogaaminayo suldaan ismaaciil nuur wacays oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka sanaag ayaa ciidamada somalilan ku wareejiyey hub iyo gaadiid dagaal waxayna geestooda ballan qaadeen in ay nabadda kala shaqayn doonaan xukuumadda aad baan u soo dhowaynaynaa hawshii qarankay wadeen ciidamada iyo gawaarida waxaba inay qaramayaan bay u socdeen intiiba waa wadnay annaa xaggaannu ka soo wadnay kawaayeel ahaan ciidamadii bixin baa la geeyo waa la qaramayey maanta markaa waxa weeye gobolka shanaag waa farxad iyo nabadgelyo iyo qarankii oo difaaca dalka isagu u dhaqaaqay iyo shacabkii oo la yidhi idinku shacabka ahaada waanu maanta ugu wareejinaynaa gaadiidka iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo raggaba marka waxa weeye dee waxaanu maanta annagu waa nasanaynaa maskaxda waa ka nasanaynaa jeebka waa ka nasanaynaa dowladdayadii baanu ku wareejinay waana wax wanaagsan qaramayntu iska horrimaadada dhex mara beelaha ayaa muddooyinkan dambe soo noqnoqonayay gobollada sanaag balse xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay xadhkaha u xidhan doonto sida ay nabad buuxda uga dhalin lahayd deegaanadani xamse cali jeesto v o a hargeysa
markana laascanood magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa bisha ramadaan ku soo batay ganacsiyada yaryar ee suuqyada iyo laamiyada magaalada ka furmay kuwaasoo fursado shaqo iyo weliba markaasi eh, fursado shaqo ay ka heleen dhallinyarada iyagoo sheegaya in wax soo saar ay sidoo kale ka heleen wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi bisha barakaysan ee rabadaan fursad ayay u tahay dad badan gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda sc ee khaatumo ee magaalada laascanood ganacsiyo yaryar ayaa soo baxa taasoo laga dareemo isbeddelka kusoo biirista suuqa qaarkood waxay iibiyaan khudradda kala duwan oo ay miisas u samaysteen halka kuwo kalena ay soo kordhiyaan ganacsi ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan oo isugu jira dharka iyo waxyaabaha kala duwan ee bulshadu ay u baahan tahay salmaan axmed maxamed oo ah guddida ganacsatada ee magaalada laascaanood ayaa ugu horreyn aan wax ka weydiinay korarka bisha rabadaan waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo bisha rabadaan ka faa'iidaysataa halaburada ganacsiga tusaale ahaan inay qudaaraha iibiyaan kala duwan ee bisha rabadaan la isticmaalo in qaarkood suuqa u soo galaan inay dhar iibiyaan oo ay ganacsiga ka bilaabaan bartaas in qaarkood ay la falgalaan meheradaha alaabaha xaraashaya ay ku shaqo bartaan in qaarkood meeradaha iidaha ay ka shaqeeyaan oo ay halkaa ku shaqo bartaan oo ku tababar Ee, way dhacdaa in rag fara badan ama dumar fara badani ay noloshooda horumar ka sii gaadhaan oo shaqada ay intay sii qabtaan wax loo yaqaano ay u noqoto waddadii ku horumari lahaayeen ay hal ganacsi ku abuuran lahaayeen Ee, ganacsatada yaryar ee, bisha barakaysan rabadaan ilaa ciidka waa lafdhabarta suuqa intooda badan sababtoo ah waxa ay muhiimad siiyaan bulshada waxay kala yareeyaan culayska meeradaha waaweyn waxay ka yareeyaan wax loo yaqaana saxmadda bulshada
sidoo kale gudoomiye waxaa jirta in dhallinyarada qaarkood ay shaqo abuur u noqoto bishaasi oo meheradaha lagu soo kordhiyo oo kuwa badan la keeno bal ka war wallaahi taas waxay tahay eh, laba qodobba in ay meheradaha caawiyaan ciidaha kana shaqaystaan mushaharkooda iyo dharkooda ciidka Eh, motivation ay dareemaan hal inay wax shaqaysan karaan inay shaqo bilaabi karaan in qofku marka shaqo loo diro uu oran karayo isxilqaan inuu waxa qaar ka samayn karaan siciid axmed cardoofe waxa uu ka mid yahay dadka ku haysta meheradaha laamiga bartamaha ku yaala ee magaalada laascaanood waxa uu sheegayaa fursaddani muhiimadda ay leedahay haddaan ku bilaabo suuqan laascaanood wuu fiican yahay alxamdulilah boqolkiiba boqol aad waxaa u soo kordha xiliyadan oo kale ee, suuqa dharka ama bacadlaha ee, siiba kabadhada yaryar ee laamiga dhexdiisa ama laamiga hareerihiisa lasoo dhiganayo qofkii hadda xoogaa hela ama kun hela ama laba kun ama shan boqol oo dollar wuxuu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto fursaddan cajiibka ah ee bisha rabadaan Ee, dabadeetana waxaa wixii ay u barakoobayaan way u laba qarxayaan qofkii shan boqol meeshii soo saara miiska waxaa laga yaabaa bacdal iidka xoogaa kabaa iyo xoogaa macawsaa iyo xoogaa saraawiila inuu kala tago laba kun oo doolar ama laba kun iyo shan boqol ugu yaraan alaabtina ay u caddaato markaa ka bacdina uu meherad weyn ku fekero oo maaragtay runta ama tii ha ka yagleelo ama mid kale oo goob kale ha kiraystee uu markii horay horumar ka sameeyo taasi waa mid midda kale waxaa soo badanaya shaqaalaha ka shaqaynaya meheradaha waaweyn ee suuqyada laascaanood xilliga rabadaanta ciidda awgeed meheradii tusaale ahaan labada qof ka shaqayn jirtay ama saddexda qof shan qof ama lix qof baa ka shaqaynaya sababtoo alaabta la keenayaa tiro badan shacabka imaanaya ama dadka kastamarka adeeganayana uu fara badan yahay lambarkaaskaas keenaya marka in ee, dadku ay bataan labadaa meelood baan waxaan leeyahay dadku way ka faa'iidaysan karaan oo aad iyo aad iyo aad bay ugu soo badan karaan ama dhaqaale ahaan ha ahaato ama xagga ee, shacab ahaan ha ahaatee cabdi cabdilaahi oo isagu ka mida waayeelka ayaa isaguna ka hadlay fursadda bisha barakaysan ee rabadaan isagoona sheegay qof kasta wuxuu helaa shaqo bisha rabadaan magaalo dhan wada yaacasa lacag bay heshaa maasha allah marka waa soo dhoweynan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahaddaale maxaad ugu baaqaysaa dhallinyarada qaarkood oo fursadaha inay shaqaystaan dhallinyaradan shaqaystaan baan ugu baaqayna dhallinyaradu waxa weeye fadhi kudirirada ma fiicna waxaa loo baahan yahay shaqo abuur dadku inay la soo baxaan inay shaqaystaan inay han hankooda kor u qaadaan dhoof iyo waxaan ahay eh, jaamacad baan ka baxay iyo shaqadeeda baan raadinaya Dee, waxa weeyaan sagaaradu waxay tahay inta tu ku jirta tu kale la taydaa marka waa inaad marba meesha aad ka bilaabi karto ka bilowdaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haddana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan falanqayntii cayaaraha waa idinku soo celinaynaa weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal xalay waxaa soo dhammaaday wareeggii labaad ee koobka horyaalada yurub ee uefa champions league waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin kusaa iyo falanqeyn ku saabsan natiijada iyo weliba kooxihii soo baxay haddii aan fiirino tartankaasi xalay waxaa soo baxay afar kooxood habeen horena afar koox kale ayaa soo baxay ciyaartii ugu adkeed ayaa waxay dhex martay kooxaha atletic madrid iyo real madrid oo isku magaalo ahaa labada kooxood ayaana markaasi ciyaartooda waxay kusoo dhammaatay barbaro daqiiqa ay wada ciyaareen ugu dambeyntii waxaa loo dhigay rigoorooyin ay ku kala baxeen waxaana rigooradaasi ay guusha ku raacday kooxda real madrid intii rigoorooyinka la tuuranaya ayaa waxaa dhacay muran ku aadan ama garsoorayaasha ay diideen rigooradii ama goolkulaadkii uu riday ciyaaryahan alvaras oo uu ka dhaliyey goolhayaha kooxda real madrid cortos laakiin rigooradaasi ayaa la sheegay inaan la qorin maadaama ciyaaryahan alvaras uu labadiisa lugood ku taabtay sida ay ku doodeen garsoorayaasha taasoo kaliftay ama sabab u ahaa waxyaabihii keenay in kooxda atletic madrid kulankaasi laga badiyo labadan kooxood ayaa ka wada dhisan dalka sbain xafaltan gooni ayaa ka dhexeeya warbixintiina waatan aan ku bilowne waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegga labaad ee bugbaxa ee lix iyo tobanka koox ee tartanka koobka horyaalada yurub ee wefa champions league siddeed koox oo ay ku jiraan kooxo waaweyn oo caan ah ayaa u soo gudbay wareegga xiga halka kooxda astonvilla oo aan loo filaynin kaalmahan oo kale ay iyadana soo gudubtay kooxda liverpool oo ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay inay sanadkan ku guulaysan karaan ayaa tartanka macsalaameysay liverpool waxaa tartanka ka dabargoysay oo garoonkeeda anfield ku garaacday kooxda aan weligeed ku guulaysanin koobkan ee p s g kadib ciyaar jilbaha laisu dhigtay oo socotay boqol iyo labaatan daqiiqo taasoo kusoo dhammaatay rigoorayaal sidoo kale kooxda real madrid ayaa boqol iyo labaatan daqiiqo iyo rigoorayaal ay ku qaadatay inay ka soo gudbaan kooxda atletica madrid oo ah koox ay si weyn u xifiltamaan kooxaha kale ee u soo baxay tartankan waxay kale yihiin inter milan iyo bayer munik oo isku soo aaday dortmond oo ku aaday barcelona arsenal oo ku aaday real madrid iyo kooxda astonvilla oo ku soo aaday kooxda p s g sheekooyinka la hadal hayo ee kadib kulamadii xalay soo baxay ayaa waxaa ka mid a heerka ay soo gaartay kooxda astonvilla oo hadda joogta wareegga kuwaarar fainalka astonvilla waxaa wata tababare imray shaqo uu ka qabtay ayaana loo aanaynayaa inay heerkan ku soo gaareen isagoo taageerayaasha geliyey rajo ah inay sii socon karaan inkastoo falanqeeyayaasha ay qabaan in macallinka uu wareeggan ku mari doono tijaabadiisa ugu adag maadaama uu ku soo aaday kooxda p s g oo garoonka anfield ku soo diiratay kooxda liverpool haddaba cabdicasiis xaaji cabdulqaadir oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan magaalada muqdisho ayaan kala sheekaystay kulamadii xalay dhacay sheekooyinka xiisaha lahaa ee ku jiray iyo weliba wixii isaga uga baxay
sida muuqato naadiyada soo baxay ee sideedda ah dhammaantood waa naadiye kusoo guuleystay tartankan marka laga reebo laba kooxood oo ah arsenal iyo b s u ayaga labadooda weli aana ku guuleysanin tartankan sidoo kale waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah kooxdan oo unai imro oo wato lexda astonvilla ah in ay tartanka wacdaro ka dhigayso oo ciyaarihii xali ay ciyaartay si la yaable ugu soo baxday kooxda reer belgium club rouge iyadoo celcelis ahaan goolasha ilaa iyo lix iyo hal kaga adkaatay sidaasi lamid eh waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in liverpool xali gurigeeda ayadana in lagu reebay oo kooxda baris oo aan tartankan weli ku guuleysanin ay ku reebtay walow baris oo bandhigtay ciyaar aada u qurux badan marka lama soo koobi karo waxyaabaha ka dhacay wareeggii lix iyo tobanka oo hadda soo dhammaaday waxaa ka dhawaajisay in liverpool oo kale habeen hore ay tartanka gurigooda ku hareen weliba liverpool ee kaalinta koowaad ay ku jireen waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo arkayay sanadkan inay meel fiican kasoo gaaraan tartanka marka maxaa ku dhacay liverpool xaggee laga gala ayaa is leedahay run ahaantii mar uu hadlayay tababareeda ee reer holand ee arne slot wuxuu sheegay in ay ahayd ciyaartan ciyaartii ugu fiicneed ee abed isaga uu ciyaaray inta uu tababaro u ahaa waxyaabaha liverpool ay sababsateen waxaan dhihi karnaa in ay yani ka gaabisay oo waktiga ayaa yani waxaad moodaa in uu mar walba u isbedelayo waayo bilowgii ciyaaraha gruubada yani oo loo yaqaano league faceka waxaan ogeen in baris ay ahayd koox aad u liidato oo kaalmaha ugu dambeeya ilaa saddex iyo labaatanaad iyo laba iyo labaatanaad meelahaas ay ku dhamaysatay halka liverpoolna ay ku dhamaysatay kaalinta koowaad oo waktigaas liverpool ay ahayd koox xaraar qabto balse hadda wixii isbedelaa ku dhacay oo waxaan aragnay in baris yani noqotay koox yani aan dabir shidaynin oo aan loo dhowaan karin marka isbedelka xagga waxa uu ka yimid oo kooxda b s g oo isbedel weyn samaysay xalay real madrid waxay u baahatay boqol iyo labaatan daqiiqo inay kusoo afjaraan ama ay kaga badiyaan kooxda atletico madrid waa ku filnaan weysay rigoorayaal ayaa loo dhigay ugu dambeyntii waa soo baxday marka kooxdan oo ah tan ugu badan ee tartankan ku guulaysatay maxaa ayaad isleedahay ku adkeeya ama keena inay aada ugu adkaato inay kasoo baxaan kooxda atletic madrid waxyaabaha la yaab kale oo xali ka dhaca waxaa ka mid ahayd markii ciyaartii loo gudbayay qeybta rigoorayaasha in ciyaaryahan alvares uu nasiib daro goolkii uu dhaliyey uu ku taabtay lugtiisa kale taasoo markii v a r ta loo laabtay yani ay kansashay oo la diiday oo uu noqday gool oo disallowed ah taasoo keentay in halkaasi ay fursad ay ka hesho real madrid hal iyo laba sheekooyin kale oo xiise leh oo ku jiray oo xalay la diiwaan geliyey ama lagu xusuusan doono kulmadii xalay kuu muuqda ma jiraan haddii aad aragtana maxaa ka mid ah inta badan waxaan ognahay marka tartanka kooxaha uu socdo dhinaca kalena waxaa dhinac socdo waxa la yidhaahda abaalmarinada shaksiga oo ciyaartooyda inta badan iyo jaraa'idada iyo baraha bulshada laisla dhex maro sida tusaale ahaan ciyaaryahan mo saalax oo aad loo saadaalinaya inuu ku guuleysan karo bolonadi orka mar haddii uu ka haray tartankan halkaasi yani asagana culeys weyn uu kala kulmaayo si ugu guuleysan lahaa marka waxyaabaha ugu badan ee la hadalaya ayay ka mid ahayd sidoo kale hadal uu mar hore uu ka dhawaajiyey tababaraha b s g oo ahaa in haddii uu kulankan uu anfield lagu cayaarayo wacdare ay dhigi doonaan oo ay soo laaban doonaan kaasoo uu ka dhaweeyey hadalkiisi oo ahaa oo kambagina uu ku sameeyey marka waxyaabahaasaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii la arkay xalay cabdicasiis waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira waxaa ka mid ah ama la hadalhayo meesha ay marayso kooxda aston villa inay heerkan soo gaarto koox aan marka hore loo filaynin xataa inay tartanka kasoo qayb gasho ay aada u adkayd muddo dheer ay ku qaadatay marka maxaa halkan keenay kooxda aston villa sidey kusoo gaartay waxaan dhihi karnaa in uu sabab uu u yahay tababara unai imri oo ah tababaro aad khibrad u leh tartamada yurub ee kala duwan noocyadeeda kala duwan sida europa league iyo kasoo cayaaray oo aan ognahay in uu kooxda safilia usoo qaaday saddex koob oo europa league ah in kooxda villareal sidaasoo kale uu qaaday inuu soo leeliyey kooxaha arsenal iyo b s g mahadsanid cabdicasiis
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinkii nabi ammaan ee bisha barakaysan ee ramadaan
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسان للأدران
qasiidadaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulan damben nabadgelyo